يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ۖ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل انت أنا درسك بلابن درسك حالي آيدي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور آيداس في ذلل من الغمام آيداس أو الله ليهي ونحل سومر ندرسي نحليها إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام في داسي حلي ظرفيا كالأخبيي لكن سحماها في ذا وبمعنى معه bimacnaa maca ayaa lagu fasirayaa oo markaa wuxuu noqonayaa maca dulalin ayuu imaanayaa allah subxaana wa tacaala yani wuxuu imaani hal yanduruuna maa yantadiruuna koran maayaan oo ma sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu allah inuu u yimaado mooye fii dulalin ay maca dulalin marka macadii oo musaaxabada ahayd wey sida maaragtay sheekh bin cuthaymiin markuu yani maaragtay caqiida wasitiya oo sheikhulislaam ibnu taymiya iska lahaa markuu sharxayo sharxiisaas wuxuu leeyahay fiida hunaa waxa weye bimacnaa maca fa hiya lilmusaaxaba maca dulalin ayuu imaanaya allah subxaanahu watacaala walaysat lidarfiyati qaطcan darafna ma ahan buu leeyahay maxaa yeelay haddii daraf laga dhigo daraf waxaa la yidhaha wixii waxweeleeyo gurigan hadda waa daraf wey annagana madruufkii la weyleynayaana masjidkan baan ku dhex jirnaa marka daraf fiidu ma aha maxaa yeelay liannaha law kaanat bidarfiya haddii fiida waa darfiyo la yidhaahda buu yidhi lakaanat dulalu muxiidatun billahi lakaanat dulalu muxiidatan billahi markaa dulalkii wixii waxaraynayay ayaa waxay noqon lahaayeen kuwa ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay dhinac walba ka xigo hareereeya bay noqon lahaayeen arrintaasna waa shay mustaxiila wey allah waxa weeye laa yuxiitu bihi shayun min makhluuqaati shay makhluuqaadkiisa ka mid a ixaado kuma sameeyo oo ma hareereeyo meel walba kama xigsado bal allah waxa weeye fowqa makhluuqaatihi weeyaan mar walba uu ka sarreeyaa wey marka fiida meeshaasun baan uga noqonayay markaan laqbaynayno waxa weeye fii dulalin ay maca dulalin inaan raahno weeyaan harar la jirankood ayuu imaani yacni maaragtay oo min alghamaami ah alghamaamna waa soo sheegnay waa maaragtay asaxaabu alabyad alraqiiq leanna markuu daruurta markay cad tahay iftiinka iyo nuurku waa zaa'id wey markay mugdiga tahay culus tahay markaysan mado maaragtay aysan caddayn mugdi iyo dulmo baa jira markaas oo kale weya laakiin meeshan waa meel nuur wey oo iftiinkaa loo jeedo weya yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir يسألونك وحي كويدين يا نبي الله محمد عن الشهر الحرام بشي حرمة لهي وأشهر الحرم كليلة بلها حرمة له أي حقه ذكا ويدين يا قتال دقال فيه شهر الحرام كتحديثة ما يحي قاصد كويدين يا مرك قتال تن وحاول وبدلوا من الشهر شهر لا كبدلنينا bedelkaana waxaa la yidhahdaa bedel lijtimaala la yidhaahdaa bedelulijtimaal ayaa bedelka noociisa la yidhaahdaa maxaa yeelay liana alqitaala yaqacu fi shahri dagaalka wuxuu dhex dhacayaa shahrulxaraamka dhexdiisii buu dhex dhacay marka bedelulijtimaala la yidhahdaa can ishahri bishii alxaraami xurmada lahayd ayay xaggeeda kaa weydiinayaan qitaalin dagaal ma yahay fiihi fii shahri alxaraam dagaal ma jiraayo ma la dagaalami karaa ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaha nebi maxamedow adigoo u jawaabayo su-aashaas ay ku weydiiyeen adoo ka jawaabayo waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi ay fi shahri alxaraami shahrulxaraam dhexdiisa dhacaahi kabiirun mid weyn weeye yacni amrun kabiirun mustankar arrin weyn oo la inkiro waayo oo aan fiicnayn wey in shahrulxaraam dagaal la galaayo waa arrin culus oo aad iyo aad loo inkiro weeyaan wasadun jeedin oo wasadun jeedin oo alla xaqi yani can sabiilillaahi alla jidkiisa dadka laga jeediyo dadka oo iimaankii loo diido daacada iyo khayrka laga hor istaagaa iyo wa kufrun gaalnimo bihi ay billaahi allah lagu gaaloobo kufrin oo alla lagu kufriyey wlmasjid alxaraami wlmasjidi way hoos dhigan tahay can sabiili llahi ilaasaan ku aan ku cadfaynaa weeyaan yacni wasadun can sabiili illahi baa lii iyo wlmasjid alxaraami wa can ilmasjid alxaraami masjid alxaraam oo dadka laga jeediyo dadkii geli lahaayo soo cumraysan lahaayo xajin lahaayo ku cibaadaysan lahaa laga dafciyo laga reebaa وإخراaج أhلhi masjid الxaraam أhlkiisii kasaaristiisii oo laga saara أhlkii minhu ay min اmasjid الxaraam masjid الxaraamka laga bixiyaay intaasi ayaa akbar weynin badan cinda allahi alla agtii taasaa weynin badan weeyaan yani akbarudan saddexda asmaada aan soo sheegnay yani maaragtay wasad can sabiil الlah وكفر به يعني وإخراج أهله منه سبح رائسم أي قوة النقنيان أي خبر أيهين وي أكبر ذا أي خبر أتهي وي الله أكتيس حق ذنبك إي إثمك وحكوين بدل أو كوين بدل شهر الحرام أو تحري سلة دقالاهي دقال لقلاهي كان كوين بدل وي إن ضدك إلهي إيمانك الرمين لها alla rumayntiisa laga hor istaago kufri lala yimaado rabbi lagu gaaloobo masjid alxaraam oo dadka loo diido dadkii masjid alxaraam deganaayo laga saaro laga qaxiyo guryahoodii ayaa akbaru cinda allahi alla agtii xagga dembiga weynin badanoo waxay ka weynin badan tahay min alqitaali fi shahri alxaraam shahri alxaraam oo la dagaalamo taasaa ka weynin badan weeyaan waalfitnatu fitnaduna fitnadii oo kufrigii iyo shirkigii ah ayaa akbaru weynin badan min alqatli dagaal oo shahrulxaraam dhexdiisa la diriraa shay xun isagoo ah haddana waxaa kasii xumaan badan oo ka weynin badan ya gaalnimada lagu jiro dadka ay kufriga yihiin ayaa ka weynin badan weya aayaddan sida ibnu jariir abari oo warinaayo fii tafsiirihi ibn abi xaatim oo warinaayo yani maaragtay abaraani oo warinaayo fi lkabiir oo ku warinaayo alimaam albayhaqi fii sunanihi oo ku warinaayo sanadkiisuna oo sanad xasana yahay can jundub ibni cabdillaahi radia allahu canhu jundub ibni cabdillaahina ay ka warinayaan wuxuu leeyahay jundab ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahay بعث رهطا وبعث عليهم عبد, عبد وبعث عليهم عبد الله بن جحش wuxuu diray ciidan buu diray koox buu diray nebiga calayhi salaatu wasalaam koox muslimiinta ka mid a ayuu diray wuxuuna madax uga dhigay cabdullaahi bni jaxshi buu madax uga dhigay markaasay falaqow waxay la kulmeen camar ibn alxadrami kooxdaas la diray oo maaragtay sariye ahaan loo diray ciidan ahaan baa waxay la kulmeen ninka la yidhaha ca- camar ibn alxadrami ayay la kulmeen markaasay faqataluuh way dileen markay dilayeen ma aynan ogeyn yani ayagu waxay u haysteen jamaad alaakhir inay ku jiraan bisha jumaad alaakhira la yidhaahdo inay ku dhex jiraan jumaad alaakhira ayay rajaynayeen rajab inay dhalato ma aynan ogeyn marka inay rajab ku jiraan iyo jumaad alaakhira inay ku jiraan ma aynan kala garanaynin siday markay ninka ku dileen baa warkii faafay oo la yidhi bishii rajab oo dagaalka oo mamnuuc ahaa ayay muslimiintii waxay dileen nin bay dileen oo la yidhaahdo camar bn xadrami ayay dileen marka mushrikiintiiba marka waxay yidhaahdeen yani waxaad disheen shahrulxaraam ayaa dadkii maaragtay aad dad layseen sidaas bay yidhah muslimiinta dad baa disheen bay yidhaahdeen ayagoo su-aasha yani u weydiinaya muslimiinta cala sabiili tacyiir ceebayn ay muslimiinta ku ceebaynayaan iimaanna waa sheeganaysaan muslimiinna waa nahay waad leedihin bishii shahrulxaraamka ahaydna dagaal baad gelaysaan oo dad baad dilaysaan shaahidka xurmada la waa ku xadgudbaysaan waa idin sidee markaasaa ilaahay aayaddaa soo deji ou leeyahay soo dejiye ou leeyahay yas'aluunaka can ishahri alxaraam marka cidda wax weydiinaysa waa mushrikiintii wey oo ku ceebaynaysa muslimiintii oo leh maaragtay bil shahrulxaraam baad dadkii layseen oo disheen oo dad baad dagaal baad gasheen ayay odhanayaan markaasaa looga jawaabay oo la yidhi qitaali qul qitaalun fiihi kabiir dagaal in la galaa waa mid weyn wey waa dembi culus wey wax ismiya wey maaha wax wanaagsan laakiin waxaa kasii weynin badan waxa idinka ku dhaqaaqdaan haddaa mushrikiintii tihiin waxa idinka ku dhaqaaqaysaanoo dadka iimaanka aad ka hor istaagtaan allahood idinka ku kufriseen masjidulxaraam oo dadkii aad ka manciseen qaarna aad ka saarteen taasaa alle agtiisa ku weynin badan weeye shirkigana wax la mida maba jiraba wax la mida shirkiga xagga dembiga maba jiraba allah leeyahay marka su-aasha in arrintaa loo jeedo baan u daysanaynaa macnahaas ay maaragtay aimadaas noogu fasireen maaragtay ay soo guuriyeen oo jundab uu ku fasiraayo ayaan u daysanaynaa weeyaan yani waxay li yas'aluunaka can shahri alxaraami bay ku weydiinayaan ashhurulxurumka qitaalin fiihi ma dagaal baa dhexdiisa ahaaday bay ku weydiinayaan marka carabtu waxay ahayd markii bash bilaha ashhurulxurumka la yidhahdo markay soo galaan waa jaahiligii wey mushrikiinta laftooda way xurmayn jireen way qiimayn jireen kuma xadgudbi jirin ma aynan dhiig ma daadin jirin dad ma dili jirin marka labaad weerar ma aynan samayn jirinoo dagaal xataa ma aynan dadna kuma aynan qaadi jirin marka afarta bilood oo ashhurul xurumka la yidhaahda waxa weeye waa bisha dulqacda la yidhaahdo iyo bisha la yidhaahdo dulxija iyo bisha muxaram la yidhaahdo saddexdaas waa halaatu mutawaaliyaat saddex isku xigta weeyaan iyo bisha rajab la yidhaahdo oo shacbaan iyo jumaad alaakhira dhexdooda ah bishaas afartaa bilood ayaa dagaalku xaaraam yahay in dagaal la qaado ashhur lxurum xataa macaasida qofka ou galo bilahaasi dembiga ou loo qorayaahi way ka weynin badan tahay macaasida ou bilaha kaleeta ka dhacdaay xataa lamid ma ah marka bilo xurmale weeye in lagu xadgudbana lama ogolo weeyaan taasuu marka allah subxaana wa tacaala uu ka warramay waxau leeyahay qul waxaa tiraa nebi maxamedow qitaalun qitaal dagaal oo fiihi ashhurul xurumka dhexdiisa ahaaday kabiirun mid weyn wey waa arrin culus wey arrin sahlan maaha waa arrin dembi badan weeyaan wasaddun marka mubtadayso wasaddun jeedin oo dadka la jeediyo ay saddu nnaasi wey dadka jeedintooda la jeediyo can can sabiili illaahi alla jidkiisa laga jeediyo wa kufrun gaalnimo gaaloobid oo bihi billaahi alla lagu gaaloobo waa sida idinka tihiin mushrikiintiie rabbigiina aad ku gaalowdeen iyo waalmasjid alxaraami yani wasadi nnaasi dadka jeedintoodii can ilmasjid alxaraami wey masjid alxaraam laga jeediyo oo loo diido sida nabiga iyo maaragtay asxaabtiisa markay soo cumraysan lahaayeen ay ka hor istaageen yacni cumradii ay u diideen xudaybiye ay ku shareen oo kaleeto weeyaan ay u diideen iyo wa ikhraaju ahlihi ahalkiisa saaristiisii ahalkii reer maka ahalka u ahaa masjid alxaraam ahalkiisii ahalku waa kuwe waa awliyadiisii wey dadkii ku awlanimo badnaa ee ku habboonaa waa mu'miniinta mutaqiinta weeyaan minhu min almasjid alxaraami laga saaro arrinkaas oo intaasoo shay la sameeyaa ayaa akbar weynin badan cinda allahi alla agtiisa oo waxay ku weyni badan tahay xagga ismiga ayadaa ku weynin badan xagga dembigay ku weyni badan tahay waxayna kaga weyni badan tahay min alqitaali fi shahri alxaraami bisha ashruxurumka oo la dagaalamaa tanaa ka weyni badan waxa idinka aad samayseen ku dhaqaaqdeen ayaa ka weyni badan weeyaan marka wa ikhraaju ahlihi minhu baa layidhi ahalku marka maxaa loo jeedaa maaha cidii deganeed keliya waa dadkii ahalka u ahaa oo tacmiirkiisa xaqa u lahaa oo awliyada ilaahay ah oo nabiyullaahi maxamed iyo mu'miniintii wey bay ka saareen makay ka saareen nebi maxamed iyo dadkiisii mu'miniinta ku awliyada u ahaa ayay ka bixiyeen waa sida allah subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal ou leeyahay وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يعني المسجد الحرام ذاتك أدينا يعني كمان عنايا لكن ذاتك أهل كواها أي أولياء بيسنا ما يها إن أولياؤه إلا المتقون ذاتك أولياء بيسوا كوة وذاتك إلهي كبه ونبي الله محمد هي مؤمنين في الرعضية صحابة بيسيئة أي أهل كوذي أهويا ولكن أكثرهم لا يعلمون مركا awliyadii dadkii ahalka u ahaa oo nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisii ah kasaarista laga saaray mako yaa maaragtay dembi kasta ka weynin badan weeyaan intaas oo dunuubaad ku dhex jirtaan dadkii ood xaqa ka malxisaan kufri ay gaalnimo aada la timaadeen isla markaa masjid alxaraam oo dadka aada u diideen ood maaragtay kana rartay ka cayriseen ayadaa xagga dembiga ku weynin badan weeyaan waalfitnatu fitnada fitnada oo kufrigii iyo shirkiga loo jeedaa akbaru mid weynin badan weeye min alqatli dagaalka dilka way ka weynin badanta dilka oo qatliga oo fii ashhur lxurum dhaco shirkigaa ka weynin badan idinka waxaa leedihiin maxay tahay muslimiintii maaragtay maxay ashhur xurum u dirireen ashhur xurum in la dagaalamaa wax wanaagsan maaha waa dembi dembi weyn wey shay la inkiro wey laakiin waxaa kasii weynin badan kufriga idinka ku sugan tihiin gaalnimada ku sugan tihiin marka aktaru salaf sida aan horayba usoo marnay waxay ku fasiraan fitnada ashirku billahi subxaanahu wa tacaala waalkufru bihi gaalnimada shirkiga alla lala wadaajiyo laguna kufriyo waan soo marnay waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna addiinu lilah ayaan soo marnay weyan taasoo kale aayaddaasaan kaga soo hadalnay weyan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yani dad ka daalaya ma aha kamana haraan wey yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan inay idinla dagaalamayaan ka ka noogi maayaan mana ka zuulayaan gaaladii xataa yaruduukum inta ay idinka soo celiyaan can diinikum diintiina idaa idinka soo celiyaan gaalku marna raadi noqon maayo ilaa uu kaafir kaa dhigo islaamnimadaadii uu kaa soo wareejiyo diintaada iimaankaada uu kaa bixiyo marna raalli kaa noqon maayo xataa yaruduukum intay idinka soo celiyaanoo can diinikum diintiina idinka soo celiyaan in istaaacuu haddayba awoodi karaan inta ay awoodaan wey in istaaacuu intay awoodaan yacni wax ay idin reebanayaan lama arko kaafirka bikulli usluub ayay kuu adeegsanayaan haddii uu adduunye kugu kasbi karo oo iimaankaadii oo sidaa kaaga sasaban karo kaaga sii jeedin karo waa kaaga jeedini mansab ha noqdo xoolo ha noqdeen maaragtay wax kasta ha noqdeen wax dunyawi ah inuu iimaankaada kaaga jeediyo wuu awoodi karaa oo waa ku dadaalaya intuu kugu kasbi karo ilaa aad u aragto dadka muslimiinta ahba inay kaaga fiican yihiin ninka gaalka uu kaaga fiican yahay gaalka inuu kaaga fiican yahay baad aragto maujeedaa ixsaan buu kuu samayni waxa weeye maaragtay markay dadku soo qaxaan buu tendhooyin siini wuxuu samaynaya raashin buu u geynayaa daawuu siinayaa wanaag badan buu u qabanayaa bal waxa waaye maaragtay waa qaadayaayo dalkiisa inuu dejiyaaba suuragal aho ammaan halkaa uu ku helo maaragtay dhulkaa tago marka kii iska basiid ahaayoo dhan wuxuu u fahmayaa wallahi muslimiintan ayagaaba kaaga fiicanta dadka muslimiinta muujeedaa maxaa yeele waa kuwa ku dilaayo ilmahaagii ee reerkaadii kufsanaya muslimiintii way muslim noo sheeganaya gabdhahaadiibuu kufsani waa ku dilayaa xoolahaadii bau dhici shidoo kugu haya madaafiicuu gurigaadii maalinba ku ridaya ishkaladaasu kugu haya marka waxa weeye gaalkaanaaba ka nasiixa rool ka fiican weya halkaa ilaa uu gaaro ma dareensana ninkan mooryaankan xabadda ridaayo naagaha kufsanayo inuu asaga soo dirayo oo asagoo uu shaqeeyo kuwa ku adeeganaya inay asaga u shaqeeyaan fitnada iyo muslimiinta dhexdeeda waxa ka dhex ridaya inay gaal uu yahay intaasoo dhan ma dareemayo keliya wuxuu dareemayaa yani waxa yani waxaan arkay journaali soo qoreen kuwa soomaaliya oo utaanga xero u dhaweedo banaadir la yidhaha laga qaaday ma xusuustaan baas waxaa la geeyey maraykanka markaasu waxay soo qoreen yani waxaan ka soo baxnay maaragtay waxa la yidhaha from jaxiim to paradise to paradise bay dheheen jaxiimaan ka soo baxnay waxaan soo galnay janatulfirdows baan dhex galnay dheheen waa maraykankaa la geeyey marka yani taasoo kale uu qofka u arki karaa muslimkaa maogtahay gaalkaa marka biayi ariiqa uu kugu adeegsan karo ayuu kuu adeegsanaya haddii uu wax kaaga qaadi waayo waxaan waxa waaye bilquwa buu kugu adeeg kuu adeegsanaya awood yani inuu iimaankaadii iyo diintaadii iyo xoog kaaga qaado buu heli karaa weeyaan marka allah subxaanahu watacaala addoommadiisa isagaa yaqaan gaalkana isagaa garanayo addoon u yahay wuuna noo sheegayo ilahay wuxuu leeya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurudduukum can diinikum in istataacuu qur-aanka aad bay ugu badan tahay intuu rabbi noogu sheegay waa soo marnay aayad wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum can diinikum soo maahayn wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min min cindi anfusihim baa soo marnay wuxuu allah leeyahay wadduu low takfuruuna kama kafaruu fatakuunuuna sawaa waxay jecel yihiin siday u gaaloobeen inaa u gaalowdaan oo markaa isku mid noqotaan yani ma ujeedaa sidaasoo kale buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa dadka muminiin muslimiinta in wacyigooda uu sarreeyo madaahirtan dunyawiga keliya inaydan khidaac lagu samaynin inaysan la khiyaanin runtii waa wax wanaaguu sameeyey markii daahirka la fiiriyo waa wanaag wan gaalka markuu qofku usoo gurmado yani maaragtay raashin ou siiyo daawo ou siiyo waa wax wanaagsan oo maaragtay qofka muslimkaba laga rabay inuu sameeyo weeyaan gaalka laftiisa adduunko tawaabkiisa ku helaya laakiin aakhare ku heli maayo intaas hadduu sameeyo camal aakhare u ajar ka helaya maaha laakiin adduunka ilaahay ugu kaalmeynaya wax ku siinaya weeyaan marka muslimiintaana laga rabay inay gurmad muslimiinta u sameeyaan oo u dadaalaan oo dadka shidaday dhibka ka daayaan laakiin dhinac kalebuu gaalkuna shidadiisa uu ka wadaa weeyaan marka qofka muslimka inuu ogaado baa la rabaa iimaanka inuu wax walba ka qaalisan yahay iimaankaada waa ra'su maalkaadii wey ra'su maalka aada leedahay waa diintaada haddii diintaada ku dhaafto oo maaragtay carad alxaya carad alxayaati dunya wax yar ay kugu dhaafto waxa weeye khasaaro maa bacdaha khasaaro buu qofku la kulmaya laana aakharu tagay naar buu weligiis ku waaraya markuu qiyaamaha tago weeyaan nacuudu billahi min dalika waman yartadid minkum can diini waman yartadid qofkii laabto oo minkum idinka idinka midihi can diinihi diintiisa ka laabta oo gaaloobo ridoobo oo markaas aanan toobo keenine fayamut dhinto wa huwa isaga oo kaafirun mid gaal ah isagoo gaal ah ayuu dhintay fa ulaa'ika dadkaas diintoodii ka ridoobay oo ayagoo kufaar ah adduunkii ka tegey kufri ku dhintay xabitat acmaaluhum xabidat way burtay acmaaluhum acmaashoodii ay samaysteen waa ay burtay weeyaan fi dunyaa adduunka dhexdiisay ku burtay waalaakhirati aakhira dhexdeedana way ku burtay yani xabitat acmaaluhum fi dunya waxaa loo jeedaa adduunkay ku burtayoo uma harin xugum islaama uma harin qofka markuu ridoobo oo diinta uu ka baxaayo camalkiisu waa buray fi dunyaabuu ku buray marka ugu horrayso oo magacii cismada uu ku lahaa ila magaca muslimnimada dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo curdigiisaba ayuu ku badbaadayey cismadii wuu weynay dhowr dhowridii la dhowraya maalkiisa iyo waa uu weynay midda ugu horrayso weeyaan waa camalkiisu waa buray sidaa darteed camalkiisa wuxuu ku buraayaan hadduu gabar muslimada qabay markaasay kala tegayaan markuu gaaloobo haweenka xalaal uma aha waa gaal wey gabadhaas way ka furmaysaa markaasba banaankay ka joogtaa waa xuguu adduunka camalkiisa ku buray wey hadduu dhinto dadkii exalkiisii ahaa oo kufriga uu ku dhintay exalkiisu ma dhaxlayaan haddii ahalkiisii aabihii iyo dadka u dhaxli lahaa oo warasadiis yani maarata u dhaxli lahaa ee waalidka u ahaana ay ka hormaraan ma dhaxlayo maxaa yeele muslim iyo gaal isma dhaxlaan hadduu dhinto muslimiinta qubuurtooda lagu aasimaay laguma aasayo gaalada qubuurtooda lagu aasaya marka camalkiisa adduunku waa buray sooma jeedi ulaaika xabitat acmaaluhum wey fi dunya adduunka dhexdiisa ku buray waalaakhirati aakhira dhexdeedana camalkii waa ku buray oo wax sawaaba oo ilaahay agtiisa uu ka helayo maaragtay ma jira maalintaasi qiyaamaha weeyaan bal naaru gelay waa murtad weeye sida gaalada ay cadaabka ugu waaraan ayuu ugu waarayaa weeyaan marka qofka iimaankiisa inuu ilaashado waa taas weeye waxa shayga aad iyo aad u weyn allah uu naga doonayo waa taa weeyaan fa ulaa'i wa ulaa'ika dadkaasi asxaabu nnaari naarta ahalkeedii wey dadkeedii wey hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey fiiha naarta dhexdeeda bay ku waarayaan yacni waa muqiimuun weligood bay ku jirayaan mana ka baxaan oo laga lagama saaro mana dhintaan laa yuqdaa calayhim fayamuutu mawd laguma xukmiyo oo kolka ay dhintaan maxaa yeele hadduu dhinto waa ka raacaysanaya cadaabkii weeyaan noocaasay marka leeyihiin marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na tusinayaa iimaanku shay qaaliyaho weyn inuu yahay wax walbana inuu maaragtay isaga ka horeeyo ilaalintiisa in la ilaaliyo kufriguna wax xun uu yahay uuna sababka ugu noqonayo alkhuluudu fi nnaar qofka inuu naarta ku waaro uu sabab ugu noqonayo إن الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين ذكي آمنوا الله رميي مؤمنين في الله رسول كيسر رميين والذين ذكي هاجروا هجرودي وبلد الكفر انت كهاجري بلد الإسلام هجرودي وجاهدوا ولما حدنا دقالمي يعني والذين جاهدوا دقالمين في سبيل الله ألا جدكيس كدق علمي لإعلاء كلمة الله أدق علمي أولئك تتكاس أو ربي سبحانه وتعالى نوصو شيغي أو إيمانك إيه هجردي إيه مارت جهاد في سبيل الله يسدح لبلغها لي يرجون وحي رجينا يان رحمة الله ألا نحريس تيسا أي رجينا يان وين والله ألا غفور أله دمدات بدن وين وأدونك أتوبكنا dunuubtiisaba u dhaafaa allah subxaana wa tacaala raxiimun alla naxariista weeyo towbada uu ka aqbalo ayuu rabbi ugu naxariistaa aayaddan yani ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fi sabiili illah mufasiriinta waxay leeyihiin waxa weeye waxay kusoo degtay sariyadii ama ciidankii rahdigii iyo kooxdii nebiga uu diray oon hadda kasoo hadlayna aayadda hore oo cabdullaahi bni jaxsha uu madaxda ka ahaa ayay ku soo degtay sababteeda waxay leeyihiin dad muslimiinta ka mid a ayaa waxay leeyihiin maadaama dagaal ay dad dad dileen fii ashhur lxurum oo ninkaas ay dileen ninkuna mushrik buu ahaa waxay dileen nin mushriga buu ahaa waxay dileen mar haddiiba ashhur lxurum dagaal oo ka dhacay dhexdeeda ayaa bacdu nnaas waxay dhaheen in lam yakunuu asaabuu wisra falaysa lahum ajrun saasay dhaheen haddaynan ba dembi ku dhicin mujeda wax ajray leeyihiin lama arko maadaama ay dagaal ashru xurum dad dileen dad baa sidaa yidhi markaasa allah aayaddan uu soo dejiyo la leeyahay dadka iimaan iyo maaragtay hijro iyo jihaad fii sabiilillahi laga helay dadka raxmadda ilaahay rajaynayaan ma aha dad wisri iyo dembi uu dusha ka saaran yahay ma aha leanna ma aynan ogeyn inay maaragtay fii ashru xurumku ay ku jiraan ma aynan ogeyne jumaada alaakhira inay dhexdeeda ku jiraan bay uhaysteen mujeda marka saas kusoo degtay baa laleeyahay in aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey muminiinta dadkii ahaa waladiina haajaruu dadkii hijrooday oo yani maarata daar kufri kasoo hijroodayo ilaa daar islaam daartii muslimiinta usoo hijrooday wajaahaduu fii sabiili illahi alla jidkiisana ku dagaalamay oo ku jihaaday dadka saddexdaa sifa leh ulaaika dadkaasi saddexdaa tilmaamood yani ku sifoobay yarjuuna way rajaynayaan raxmat allahi alla naxariistiisa bay rajaynayaan hadalkaasi markuu sheekh naasir sacdi kitaabkiisa tafsiirka uu kaga hadlayo ulaa'ikada ishaarada yani wuxuu leeyahay hadalkaas dadkaas la tilmaamayo waxaa loo celinayaa buu leeyahay waxaa la ishaaraya ilaa ana alcabda walow ataa min alacmaali bima ataa bihi لا ينبغي أن يعتمد عليها ويعول عليها بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه يعني هذا الكاس هذا هذا قيمة بدل أي شيخ لي قفك مؤمنك يعني في سدح سفوات قيمة بدل سدح الماموت وآد سريون الإيمان بالله ووحكة الرياء وننجري الهجرة وإلهي جدكي سقفك إنه دينتي إلهي أولو سريو أيوه أهجروا ذي الجهاد في سبيل الله نفتي سيمالكي سبب جدك إلهي إنه يعني دينك إلهي أقرقاره أيو أنت قال لمي سبح ذاتي فقفك له عمل كستر حلي ماده وحوليه هاي ما هبونا إنه اعتماده يرهده مرهدا مؤمن تهي ومهاجر تهي ومجاهد تهي خلاص هو إلهي وقود دافع إنه سيسلهين عمل كيس إنه سترسع من بل إنه رحمة إلهي الرجيه أيها الربا يعني الرجاء إنه كجرب على الربا uusan isdhihin bas way ahlu janna tahay inuusan dhihin markaasaa saddexdoodii markii la sheegaa la yidhi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah naxariista allay rajaynayaan in dembigoodii loo dhaafo camalkoodii la aqbalo cuyuubtoodii la asturo waxaasay allah ka rajaynayaan weeyaan yarjuuna raxmat allah marka camal kastoo samaysato adigii uusan quruurku gelinin ha ku kadsoomin waxa waaye ilaahay inuu kaa aqbalo mar walbaba cabsidaas kugu jirto bayna alkhawfi waalrajaa inuu ku jiro baa la rabaa qofka marka uu caafimaad qabo marka caafimaad qabtid inaad cabsi oo cadaabka ilaahay aad ka baqayso iyo rajo oo jannada ilaahay aad rajaynayso dhexdeedii inuu ku noolaataa lagaa raba laakiin markii maradka uu ku yimaado jiro ay ku hayso oo maaragtay inaad dhimanayso aad dowdahay xusnu danni billaahi baa lagaa rabaa markaas inaad ilaahay maaragtay malaha u hagaajiso oo kuu dembi dhaafayo jannadiisa ku geynayo inaad malaha wanaajisaa lagaa dooni weeyaan wallahu alla ghafuurun allihii dembi dhaaf badan wey raxiimu naxariisto addoommadiisa u naxariisto weeyaan yasaluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow can alkhamri khamradii bay wax kaa weydiinayaan waalmaysiri qamaarkii bay wax kaa weydiinayaan oo waxay ku leeyihiin khamradii iyo maysirkii bay su-aal ahaan ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamedow qul waxaad tidhaahdaa marka adoo u jawaabayo fiihimaa ay fi lkhamri waalmaysiri khamrada iyo maysirka dhexdooda waxa ahaaday ismun dembi dembiga oo kabiirun weyn ayaa maarata dhexdooda ku sugan wa manaaficu nafci baa ku sugan wax tar ayaa linnaasi dadka ugu sugan fiihima bilkhamri waalmaysri wax tarna waa ugu sugan yahay laakiin wa ismuhumaa labadooda dembiga ay leeyihiin dunuubta ka imaanayso ayaa akbaru weynin badan min nafcihima wax tarkooda dembigooda ka weynin badan weeyaan wax tarka laga helayo iyo dembiga laga helayaahi dembiga laga helayabaa badan sidaas ayuu maaragtay allah subxaanahu watacaala uu odhanaya weeyaan marka khamrada yani asal ahaan waxaa la yidhahdaa alkhamru kullu yani sida cumar ibn khataab laga wariyo kullu maa khamara alcaqla baa la yidhahdaa khamro waxaa lagu magacaaba wax alla wixii caqligaada dado wixii asturo wixii maskaxdaada dabagediyo ayaa khamro la yidhahdaa caqliga kaa qaado ood la wareerto khamra sidaasaa la yidhahdaa maxaa yeelay markuu qofka khamrada cabo shay muskir ou cabaayi muskir markuu cabaayi maskaxdiisu way tegi qof waalan buu noqonaya marka caqligiisi baa daboolmay saasoo kale weeyaan maysirkana waxaa la yidhaahdaa waa mushtaqun min alyusri alyusri waxaa la yidhahdaa laga soo dhambashay bay fudayd ayaa laga soo dhambashay leeyihin maxaa yeelay waxay leeyihin liannahu waa qamaarka wey qamaarkaa loo jeeda almaysiru alqimaaru baa la yidhahdaa marka mushtaqun min alyusri wax yusri oo fudayda baa laga keensaday kelimadaasi maxaa yeelay qofka kamaarka ciyaara liannahu akhada maala arajuli biyusrin wasuhuulatin min gayri kiddin walaa tacab xool xoolihii dadka kale ay lahaayeen ayuu si sahlan ku qaadanaya isagoo aanan u dhibtoonin shiddo u marin ayuu si sahal ku qaadanaya warqada uu gadgadiyey ama wuxuu kala tuuray ayuu ku qaadanaya si sahlan isagoo dib u marin buu xoolo dada iska qaadanaya marka maysirna sidaasaa lagu magacaabaa weeyaan arrinta marka aayaddan khamrada iyo maysirka khamrada iyo maysirka sida ibn maarata alimaam albagawi fi tafsiirihi oo ku tilmaamayo macaalim tanziil wuxuu leeyahay waxay kusoo degtay aayaddan cumar ibn khataab iyo mucaad ibn jabal iyo qayb saxaabada koox saxaabada kamida ansaarta kamida ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah aftinaa fi lkhamri waalmaysir nooga waran noo jawaab khamrada iyo maysirka waxa ay yihiin maxaa yeelay fainahumaa mudhibatun lilcaqli maaragtay muslibatun lilmaal yani ama maslabatun lilmaal labadoodu yani caqligiina way la tagaan way tabiyaan way baabi'iyaan khamradii caqligii bay la tagaan xoolahana way dhamaynayaan maysirkana xoolihii buu kaa dhamaynay khimaarkii maskaxday kaa bedeli khamradiina marka bal arrintaas jawaab naga sii markaasaa allah subxaana wa tacaala aayaddan uu soo dejiyey sidaasay leeyihiin midda kale yani waxa weeye mushrikiin mushrikiinta maadaama waqtigii jaahiliga intii yani islaamka uusan imaanin khamrada mubaxay ahayd dadka iska cabi jireen wakadalika awalu lislaam intuunan diinta islaamka bilowga ay ahayd oo islaamka u cusba qofka isagoo muslima ayuu khamrada cabi jiray isagoo muslima ayuu cabi jiray sidaa darteed allah subxaana wa tacaala hal mar ma uunan taxriiminin oo ma dhihin khamradii waa xaaraame ha laga tago maxaa yeele dad daa'ime baa jiray khamrada wax badan soo isticmaalayay jaahili kusoo jiri jiray laakiin si tadriiji ah tartiib tartiib ah ayaa khamrada looga reebay si maaragtay xikmo ay ku jirto ayaa looga gooyey maxaa yeele weligooda khamrada soo cabi jireen weligood bay khamrada cabi jireen tiibaa marka yani allah subxaanau watacaala aayado fara badan ayuu soo dejiyey markaasaa allah si tadriijiya oo uga gooyo tartiib tartiiba wey maalan hadda fiiri fii suurati naxli oo kaleeto ayaa la yidhi waa suurtii maka kusoo degay ka mid tahay suuradii maka markii la joogay soo degay ka mid tahay ishaaro buu ilaahay ku sheegay oo khamrada lagaga hadlayo wa min thamaraati nakhiili allah wuxuu leey wamin thamaraati nakhiili walacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa rizqan xasana yani waxaa la yidhi miraha timirta yani miraheeda iyo cinabka mirihiisa waxaad ka samaysataan shay lagu wareero waxay kaloo ka samaystaan risqi xasana markii caadi la cunayo waa risqi xasana timirta markaa caadi u cunayso risqi xasana wey canabka markaa caadi u cunayso waa risqi xasana wey laakiin markii la miiro oo la qamiiriyo timirtiina waa isbedeli oo nabiidkii khamro u noqonay marka dambe isku bedeli cinabkiina khamro u noqonaya caqligaadoo wareerin marka halkaas aayaddaa fiiri sakar ayuu ilaahay tilmaamay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana marka sakrigan shaygan marka ay halle ay bedelaan oo miiraan inuusan risqi xasan ahayn ishaaro aha ku jirto soo ma jeedi risqi xasana ma aha maxaa risqiga xasanka gooni baa laga dhigay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana ishaara marka ku jirto oo risqi xasana inuusan ahayn aayaddaas markay soo degtay waxay mufasiriinta leeyihiin bacdu lmuslimiin waxay arkeen waxay dareemeen inuusan maaragtay shayga khamradaa risqi xasana aysan ahayn shayga lagu wareeraa risqi xasana inuusan ahaynay karteen kabacdi markii muddada jooga fi suurati albaqara aayaddaana soo degtay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri ila nabigay weydiiyeen sida haddaba aan kusoo hore uga soo uga soo hadalnay markaasaa allah aayaddaa soo dejiyo yidhi qul fiihimaa ismun kabiir dembi weyn baa dhexdiisa ku sugan wa manaaficu linnaas dadkan waxtar baa ugu sugan labadiiba waa la waa la ishaaray markaasaa la yidhi waismuhuma akbaru min nafcihima dembigoodaa laakiin ka weyn waxtarka adduunyada kan dembiga ay la yimaadeen baa ka weyn saxaabadii marka wax badanay dareemeen iyadana muddo markii la joogay ayaa aayadda fi suurati nisa haddana soo degtay oo waktigoodii lagu cidhiirinayo awqaaddaa lagu cidhiirinayo allah wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun khamradiina ha u dhawaanin ha u dhawaaninina yani maaragtay maarata salaadii ha u dhawaaninina baan ujeedaa laa taqrabu salaata salaad ha ugu dhawaanina idinkoo wararsan wa antum sukaana idinkoo khamro cabi ha tukanina baa layidhi ilaa hataa taq- hataa taclamuu maa taquuluun ila qofka markuu khamro cabo wuxuu akrinaayo ma yaqaan wuxuu akrinaayo ma garanayo waxaad tukanaysaan ilaa aad ka ogaataan ha tukanina baa layidhi salaada ka fogaada markaasa waa waktigiibaa cidhiiri laga geliyey fiiri marka yani qofka hadduu salaada duhur tukado khamrada hadduu cabaahi casarki waa ka tegaya salaada casar waa idaafi maxaa yeele wuxuu rabaa qofka inuu khamro cabo uu wareero oo cabaar u waalnaado marka kabacda uu soo miirsada buu u baahan yahay wakti inuu helo u jecel yahay marka ma helayo wakti oo waasho ma helayo salaadii baa ku imaanayso ya salaadii ma eber waayo sidaa darteed yani haddii uu casarkii cabo hadduu casarka cabana salaadii maqrib way ka tegi oo way dhaafi maqribkii hadduu cabana cishihii baa dhaafaya marka imise waqti baa u furan bacda salaati alcishaa inuu cabo u furan tahay oo ilaa uu seexdo oo subaxi isagoo salaata fajirka isagoo caqligu usoo laabtay oo soo baraarugo waa suuragal waxaa kaloo u banaan bacda salaat subxi inuu cabo markuu salaad subx tukado ilaa duhurkii wakti dheera ku jiro laakiin ayadana waxaa ka hor istaagayso waktiga uu shaqaysan lahaa waa beertiisa uu qodan lahaa xoolihiisa uu ilaashan lahaa dukaankiisa uu furan lahaa ma shaqayn kara nin waalan muxuu ka shaqaysan ma shaqaysan karin la waa waalan yahay markaasaa awqaadii cidhiiri ay ka gashay awqaadii baa cidhiiri laga geliyay ilaa markii dambe saxaabada ay yidhaahdaan sida cumar ibn khataab radia allahu canhu yani imaam abu abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibn abi xaatim iyo ay warinayaan sheekh axmed shaakir iyo sheekh albanina ay tasxiixinayaan waxay leeyihiin yani cumar ibn khataab hadalka uu yidhi markii cidhiirigii ay galeen allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahayu khamradan yani maaragtay wax cad ilaahu naga sii noo caddee xukunkeeda ilaahu noo caddee oo weydiisto halkaasay gaareen leannao cidhiiri bay ku galeen markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu marka soo dejiyey aayadda fii suurati almaa-ida ku jirto oo markay dee diyaar u noqdeen dadkii haddii laga xarimo nin walbaba uu ka istaagayo ayuu maaragtay allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuh lacalakum tuflixuun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يعني ولا حرم مركا مركا سهلت هل أنتم منتهون رجس إنا تمرك الله شيء باليري ما كهرتين باليري كوكا رايمتين إلى مركا صحابة أي رادان سيد عمر بن الخطاب يا رجبنا لبسه وليه يعني أي رهدان انتهينا يا ربي انتهينا وكجوف سنة ربي aayaddaas markay soo degtay mufasiriintu waxay leeyihiin markii aayadda ay soo degtay ninkii markaas afkiisa ay ku jirta khamrada oo cabaya waa tufay kii guri ay u tiilla waa daadiyey kii ka shaqaysanaya laanna khamradii baa soo kartay way ogaadeen si tadriijiba oo ilaahay maaragtay xikmad ku jirto ayaa looga xalliyey weeyaan marka yacni khamrada asalkeedii sidaas ayuu ahaa axkaamta sida tadriijiga dadka looga reebay ayayna ka mid ahayd waxyaalaha laga reebay bay ka mid ahayd ysaluunaka can lkhamri khamradii bay ku weydiinayaan wlmaysiri maysirkiina qamaarkii ayay wax kaa weydiinayaan almaysiru alqimaaru baa la yidhaahdaa waa qimaar wey qul waxaad tidhahdaa low maxamedow yani maysirka maysirka intaanan gudbin maysirka qaabbay ay maaragtay ay mushrikiintu u ciyaari jireen jaahiligii qaab bay u ciyaari jireen marka maysirka waxay samayn jireen toban qori ama toban leeb ama toban gamuun hadba waxaad tidhaahdaba qoryahan islaamka la yidhaahdo ama aqlaamta la yidhahdo qalimaan bay soo qaadanayaan qori tuurka camal toban qori bay soo qaadayaan tobankaa qori midba magacuu leeyahay mid walbaaba magacuu leeyahay yacni midka koowaad waxaa la yidhahdaa alfaddu baa la yidhahdaa magac faddi la yidhahdo u leeyahay qoriga labaad waxaa la yidhahdaa attaw'am ayay dhahaan ka saddexaad alraqii baa la yidhahdaa qoriga afraad waxay dhahaan alxilsi baa la yidhahdaa kan afraad waxaa la yidhahdaa naafis magac la yidhahda u bixiyeen kan shanaad waxay u bixiyeen almusbil bay dhahaan kan maaragtay waxaa ujeeda kan lixaad baan ujeeda soo maa almusbilaa la yidhahdaa kan toddobaad almucallaa bay u yaqaanaan kan sideedaad waxay dhahaan almaniix bay dhahaan kan sagaalaad fasiixay u yaqaan alfasiix kan tobnaad alwaqdi bay dhahaan waa magacyo ay u baxbaxsadeen tobankaa qori bay isticmaalaan tobankaa qori mid kasta kulligii nasiib bay u sameeyaan qayb wax lagu haleeyey qamaar haddaa ku ciyaarto haddii asaga kuu soo baxo qayb aad helayso ayay sameeyaan marka yani waxay leeyihiin qoliga alfadli la yidhaahdaa hal nasiib buu leeyahay hal hal sahmi buu leeyahay hal qayb buu leeyahay qoriga la yidhahda tawamna laba uu leeyahay qoriga raqiibka la yidhahda saddex uu leeyahay qoriga maarata xilsiga la yidhahda afar nasiib buu leeyahay afar qaybood buu leeyahay naafisku shan qaybood buu leeyahay musbilka wuxuu leeyahay lix qaybood buu leeyahay almucalla midka la yidhahdana toddoba qayb buu leeyahay yidhahda saddexda soo hartay yani saddexda soo hartay waa almaniix iyo alfasiix iyo alwaqd saddexdaas wax nasiiba male wax ku qoran male waa eber wey yani qofkay usoo baxda waxba ma helayo saddexdaas wax heli maayo marka qaadkay u dheeri jireen waxa waaye qimaarkay u samayn jireen neef geelahabaa waxaa lagu soo qaadanayaa dayn qofka iska lahaa waa laga soo daymanaya waxaa leeyahy laguma siinaayo waa lagu qamaaraya marka qamaarka qofkii laga raayo oo saddexdaa qori midkoodba usoo baxo baa neefka dhan gudaaya berrito hadhowdii laga rabaa inuu gudo xoolihii neefka inuu bixiyo laga rabaa qoryaha aan nasiibka lahayn kay usoo baxaan neefkiibay gowracayaan markay gowracaan waxay u qaybinayaan sideed iyo labaatan qaybood bay ka dhigayaan neefkii sideed iyo labaatan qaybood bay ka dhigayaan sideed iyo labaatanka qaybood qayb hal qayb hal sahni meelaa la dhigi oo waxa iska leh qoriga fandi la yidhaha qofka usoo baxa saamigaasu qaadanaya soo ma jeedi qoriga tawam la yidhaahda laba qaybood buu leeyahay qaybta usoo baxda laba qaybood baa la siin raqiibku saddex qaybood buu leeyahay isku dar sideed iyo labaatan qaybood waay tawamkoo hal leh iyo maniixa oo la waxaan ujeedaa maaragtay maya fadigoo hal leh iyo tawamkoo laba leh soo saddex maaha yani markaad tidhaahdo raqiibka oo saddex leh waa lix soo maaha waxaad tidhaahdaa xilsiga wuxuu leeyahay afar baana waa toban toban qaybood wey naafisku wuxuu leeyahay shan qaybood buu leeyahay shan iyo toban wey musbilku wuxuu leeyahay lix qaybood buu leeyahay kow iyo labaatan weeyaan musbil soo maaha mucalla baa wuxuu leeyahay toddoba qaybood waa sideed iyo labaatankaa qaybood wey sideed iyo labaatankaas qoryihii marka waxay samaynayaan tobanka ahaa bahalkan qunaxa la yidhaahde lagu rito maxaa la dhahaa gamuunada iyo fallaaraha iyo lagu rito kaleeto ama galka la yidhaahdo ayay ku dhex ridayaan markay ku ridaan nin baa loo dhiibaya ay leeyihiin waa nin caadil ah oo maaragtay ninna khiyaanaya maaha nin cadaaladda samaynayo wey ayaa loo dhiibaya ay ku aaminsan yihiin wuu ruxruxayaa wuu ruxruxayaa wuu isku dhexgelini miduu soo qabanaya miduu u dhiibaya kanuu soo qabani mid kaleu u dhiibaya tobankii ninoo qamaarka samaynaysay ayuu uqaybina mid mid wey qolo walba marka kii fadli kii usoo baxo qaybtii halkii qayboo hilibka ahaa buu qaadana meeluu dhiganaya kii tawamka usoo baxda laba qaybood bowlaa wuu qaadani kii ugu dambeeyey oo mucalla ahaa toddobada laha hadduu usoo baxdo mid walbaba qaybtii siluu qaadani markuu qaato saddexdii qaybood dadkii usoo baxday oo aan nasiibka lahayn sida almaniix iyo alfasiix iyo alwaqdiga aan sheegnay saddexdaas qoladay usoo baxdo waxba ma laha marka dadkaasaa neefka dushooda la saaraya kuwaana xoolahooda dhan masaakiinta marka way soo safanayaan dadka masaakiinta oo fuqarada ahaayo dhan baa imaan nin hilibka wax ka cunaaya ma jiro tobankaa nin oo qamaarayso masaakiintaasaa la wada siini waa faan marka waa laiskugu faanaa xoolihii marka halkaas ay ku bixinayan masaakiintaa la siini ninkaa qamaarka aan ka qaybgelinna way ceebeeyaan waxay leeyiin nin maaragtay nin reemagaala ma aha nin wax fahmaayana ma ahan bay dhaan waa nin ebera marka qabaarka saas u ciyaari jireen baa la yidhahda maysarka marka qaabkaasay u sameeyaan marka allah maysirkaas ood ujeedo waa xoolo dad oo lagu ciyaarayo xoolihii lagu ciyaarayo wey markaasuu rabbi xarimay subxaanau watacaala allah marka wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaha nabi maxamedow fiihimaa khamrada iyo maaragtay iyo maysirkao qamaarkaa dhexdooda waxaa ah ismun dembi oo kabiirun weyn ayaa dhexdooda ku sugan waxaa kaloo ku sugan yani maaragtay waa manaaficu waxtar waxtar baa ku sugan manaafic linaasi dadka ayay ugu sugan tahay ismiga marka kabiirka waa maxay oo qamaarka iyo khamrada ku sugan dembiga waa maxay waa la iska fahmaya dembiga weyn waxa waaye yani maaragtay dunuubta waa dunuub diini ah weeyaan dembi waa shay diiniya ah diintii ay ka galeen shay diini ah bay gelayaan doodaa ka mid ah cayda iscaynayaan baa ka mid ah kalaamka fuxshigaabaa ka mid ah cadowtinimada baa ka mid ah ay isxasidayaan iyo wixii lamid ah wey sida ilaahayba uu leeyahay yani maaragtay aayaddii hadda aan soo akrinaynay allah uu yidhi inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata wاlbaqdaaa fi اlkhamri wاlmaysiri albaqdaa waa isnacaya maxaa yeele ninka khamaarka looga adkaado kan kale wuu nacaya bal xataa qaarkood waa isfeeraan waa isdilaan qaar waa istooriyeeye markuu kan xoolihiisa uu ka dhamaysto toorrey buu qaadani xabad buu qaadani wuxuu ku samayn kara buu qofki waa dilaya marka khamaarka lagaga adkaado leanna xoolihiisa si sahlan looga qaatay ninkan si sahlan baa looga qaatay marka taasoo kale baa ka mid a fuxshiga kalaamka marka alkulistaha khamriyo cabka ah oo khamrada ka dhargin wuxuu rabo iska sheegaya waalidkiisuu caynaya ciduu doonabu wax ka sheegi maarata khayr samayn maayo marka ismi kabiira oo xag diineed ah ayaa ku sugan weeyaan yani labadoodaba ismigaasaa ku sugan waxaa usii dheer maysirka waxaa u dheer oo kamaarka usii dheerna waxa weeyaan xoolihiisii oo ayaa maaragtay buu si sahal ku baxay ku bixiyey xoolo la-aan iyo fakri baa maaragtay qofkii ka raacaya xoolihiisi dhamaan dad baa guryahoodii iyo gawaaridoodii iyo kulli khamaarada dhigto nimanka kaasinooyinka isticmaalo soomaaliya hebel waa taajir shalay taajir u ahaa laakiin maanta waa faqiir hebel waa laanna xoolihiisii waa dhigtay khalaas waa waa laga tuuray ragaa ka qaatay marka waa sidaas oo kale wey fakriba uu sabab u noqonaya khamaarka uu maaragtay sameeye buu sabab ugu noqonaya weyan manaaficda marka maxay tahay ku jirto ilaa nafci buu ilaahay sheegay khamrada waa maxay nafciga ku jiro maysirkasa nafciga ku jiraah waa maxay mufasiriintu waxay leeyihiin yani khamrada manaaficda ku jirtaahi waxa weeye markuu cabayo waa macaansanaya ladadaasaa loo jeeda macaankaas oo khamrada cabayo oo ku macaansanayo waa manaafic bay leeyihiin waxaa ka mid a hadduu ka shaqaysto isagoo cabaya haddana uu ku shaqaysanayo ribxigaas oo tijaarada iyo ganacsigaahi waa man manfaca dunyawiya weeyaan maysirkana qamaarkana manaaficda uu ku helayahi waxa weeye xoolo uusan dhib iyo shiddo u marin ayuu maaragtay turuq ou gediyey keliya ayuu maaragtay kusoo qaadanaya si sahlan si suhuulaa ayuu ku helaya markiiba maaragtay marka waa nafci uu soo helo dunyawiya laakiin wax ajar oo khayra uu ka helaya ma jiro wa ismuhumaa dembigoodana labadooda dunuubta laga helayahi ayaa akbaru weynin badan min nafcihimaa waxtarkooda ka weynin badan dambiga laga helaya baa ka weynin badan yani maaragtay maxaa yeelay dambigee ka weyni badan qof caqli ilaahay uu siiyey caqligiisii la dagaalamayo oo caqligiisii tirtirayo si uu khamro u cabo maaragtay xayawaanka inuu la mid noqdo oo kala rabo yani maaragtay dambi ka weyni ma jiro ma ujeedaa dambi ka weynin badan ma jiro midda labaad inuu qofka maalkiisii mukhaataro ku sameeyo khatar uu geliyo oo xoolo la-aan iyo fakri oo u banbaxaahi dambiga ka weyni badan waa maxay ma jiro xoolahaadii o dhan hal mara aad isdhaafiso lanna walidalika waad ogtihiin markuu qofka noocaas oo kale yahay safiih waay safiihna lama siiyo xoolaha ilahay wuxuu leey walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha waa qiyaam linnaas wa qiyaamoo dadka ilahay uga dhigo waxay dadka ku istaagaan waa qiyaam sidaa darteed safiih markuu yahay baab xajri la yidhahda ad arkaysaan kutubta casiiska xajru safiihi la yidhahdo iyo fiqiga aad ku arkaysaan qofka safiiha ah oo qamaarka ku ciyaaro khamrada ku cabo xoolaha daadaadiyo oo waxaasoo dhan looma ogolo waa loo diida xoolaha weeyaan marka yani waxa weye waismuhuma akbaru min nafcihima waxtarka laga helayo dembiga ka imaanaya ayaa ka weynin badan weeyaan dembiga ka imaanaya ayaa ka weynin badan bal cudwaana ka imaanaya xadgudub baa ka imaanaya isdil baa ka imaanaya dhiig in la daadiyaa ka imaanaysa weeyaan marka taas oo kale weeyaan walidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam shay kasta oo muskir ah wax wareeriyo waana laka xarimi waad ogtihiin waana laka xarimi xadiid imaamu muslim fi saxiixi uu ku warina can ibni cumara radia allahu canhuma wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal nabigeenna wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun wax alla wixii wax wareeriyo waa khamro weeyaan wa kullu muskirin xaraam shay kasta oo wax wareeriyana waa xaraam waa mar hadduu khamro yahay waa xaraam weeyaan marka dad waxaa arkaysaa ku dhahayo yani maaragtay odhanaya xashiishada iga tus qur-aanka aw xashiishad meel lagu sheegay tus inay xaaraam tahay xashiish kastoo muskir maaha soo wax lagu wareero maaha waa la mid wey kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraamun khamro kastana waa xaraam weeyaan walidalika nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man shariba alkhamra fi dunya wamaata wahuwa yudminuha lam yatub minha lam yashrabha fi laakhira qofka adduunka khamrada cabo oo ku dhinto asagoo daa'imay khamradii wata sidaa ku dhinto ka tooba keenin aakhare khamradaas ma ma helaya khamradii aakhare ilaahay waa ugu diidaa waa laga manciyaa weeyaan bimacnaa jannadii ma gelayo wey kaasoo kale mudminu lkhamriga oo khamrada uu ku helaya ma jiro wey laanna jannada khamrada ilaahay laga helaa subxaana wa tacaala weeyaan marka ismuhuma akbaru min nafcihima ismigooda iyo dembigooda waxtarkooda waa uu ka weyn yahay yani ismigaa tiro badan weeyaan wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan ayay ku weydiinayaan macnaha maxay sadaqaysanayaanoo amwaashooda ay ka sadaqaysanayaan maxaa sadaqaysannaa bay ku weydiinayaan mar hadday maxay weydiin lahayd yani wax sadaqaysan lahayd ay ku weydiiyaan qul waxaad tidhaha nabi maxamedow alcafwa anfiqu alcafwa bixiya dheeriga bixiya العفو حتى waxaa loo jeedaa الزiyaada ziyaadada loo jeedaa العفو dheeriga bixiya weeyaan العفو waxaa la yidhaahdaa maa yafضل can نafaqati أhlika أhalkaaga nafaqadoodii yani wixii ka dheeri ah ayaa loo jeedaa sidaas ayuu cabdullahi bn cabaas ku fasiray rag badan oo salafkii ka mida sida saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciinna ay ku fasirayaan ibnu cumar oo kale uu ka mid yahay mujaahid iyo cataa ay ka mid yihiin sidaasoo kale ay ku fasirayaan marka alcafwa bixiya wey alcafwa markaad tidhaahdid waa qiraa'atu ljumhuur wey qiraa'atu ljumhuur ayaa nasbiso alcafwa la yidhaahdo haddii alcafwa aan idhaahno waxaan ku kor dhignay waa mafcuulun lificli maxduufin ficil go-an ayaa ku kor dhignay oo anfiqu alcafwa wey dheeriga bixiya mafcuul oo ficilkiisii xadfan yahay weeyaan يعني تاس وحوي وقراءة جمهور تي أخريان أما قراءة أبو عمر قراءة أبو عمر هو أخريه وحوي قل العفو اللي هذا واو اللي قدويا هذان قدنو وخبر أم تبيس بأني هوي قل وحتر هذا هو الشيء قاعد بحنيسان العفو ديري وي زيادة وي واحد نفقد هذا يا أولاد هذا نفقده هذا كزائدك أيا صدقيسان يسعود بحنيسان وي sidaas ayaa la rabaa yani maalka sida xataa nafaqada iyo sadaqada loo bixiyo islaamka wuuna baraya waad ujeedaa waxaa xadiidkii hadda aan kasoo hadalnay yani afarkii cabdullahi ibn cabaas baan ujeeda uu ku fasiray waa taa wey waxaa tusinaya xadiid bukhaari oo warinayo oo abu hurayrana oo ka warinayo nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru sadaqati ma kaana can dahri khina maa kaana can dahri khinan marka wax sadaqaysanayso adiga oo maaragtay yani aan baahnayn xoolahaada inaad dhiibtid weeyaan sidaasoo kale aa u dhiibtid can dahri khinan adoo ka deeqtoon oona markaas reerkaaga iyo naftaada iyo aynan u baahnayn markaas kabacdi ka hor kadib inaad sadaqaysatid weeyaan riwaayada imaamu muslim xadiis imaamu muslim oo warinayo kaleeto can jaabirin radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa nabiga wuxuu ku yidhi ninbu wuxuu ku yidhi oo maaragtay sadaqada qaabka u bixinaya wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi ibda binafsik horta xoolahaada naftaada ka bilow fatasadaq calayha naftaada ku sadaqayso adiga isticmaal fain fadula shayun faliahlik haddii wax dheeri ay kaa soo noqdaanna reerkaaga sii xaaskaaga iyo carruurtaada sii fain fadula shayun can ahlika ahalkaaga wax dheeriya haddaad ka haysatid oo kaaga soo haraanna falidii qaraabatika markaa kabacdi qaraabadaada usii gudbi reerkaadi xaaskaadi markaa qaraabadaada haddana gey fain fadula can dii qaraabatika shayun haddii qaraabadaada wax un dheeriya ay kasoo haraana fahaakada wahaakada qaybi marka dadka masaakiinta markaasoo kale wax kala sii wey yani siday xaqiyada u kala leeyihiin baa lagugu sheegay naftaada oo baahan yani maaragtay oo u baahan waxa weeye yani ha bixinin in karo inkastay sadaqada ahayd waxa weeye tan ugu fadliga badan أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى أي تهي هدنا الطريقة بأننا استعمال شبه الغاربة أبا مركا أباهانا نفتا هذا يكدر أردي سوء جعشهي وحاول رأينا هذا ديدين وكدب قيرين سلانا صدقاء هذا إني برتاب سورة الله هذا الاستعمال دير وحكاسة ونقضى مركا سلا سقي من نبي أوشيق عليه الصلاة والسلام كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك أي كما فصل لكم هذه الأحكام سلو ربي أحكامتي إذن كوكو عديي أو كله أيو وأحكام تاس أو إذين شيغي إذن كوكو بيانيي يو الله يبين الله الله عديني lakum idinka u idiin cadaynaya alaayaati aayadihi oo idiin cadaynaya sida axkaamta idinkugu cadeeyey bow axkaamtiisa wacdigiisa ballanta oo idin qaada ah waciidka oo goodiga iyo tahdiidka laidin laidin hadidaya ah ayuu rabbi idinkugu cadaynaya wey maxaad yeelay maxaad idinkugu cadaynay lacallakum waxaad mudan tihiin تتفكرون إنها فكرتان في الدنيا أدونك نحن سأتكو فكرتان أما في أمر الدنيا أكو فكرتان أدونك أرنكي سأتكو فكرتان والآخرة وأمر الآخرة آخر أمر كذا إن أتكو فكرتان أي أدمدنتين مرك في الدنيا والآخرة يعني اللبضة في الدنيا والآخرة وحكنت عمجين لعلكم تتفكرون ذا كحريناوي لعلكم تتفكرون ذا كتعلق إذا كحرنتان إن أتفكرتان في الدنيا والآخرة marka maxaa loo jeedaa fi dunya walaakira yani tatafakkaruuna fi amrihima baa loo jeeda amru dunya walaakira inaad ku fakertaan sida cabdullahi bn cabaas uu leeyahay wuxuu ku fasiraya wuxuu leeyahay inaad ku fakertaan fi dunya adduunka yani fi zawaali dunya wa fanaa'iha adduunkan inuu zuulayo tegayo ou dhammaanayo inaad ku fakertaan oydnan isa siinin iyo aakharana inaad ku fakertaano waiqbaali alaakhirati wa baqaa'iha aakhare inay baaqi tahay oo weliga jirayso oo idinka idin soo qaabilayso mar dhow adduunka aad ka tegi doontaan inaad ku fakertaan sidaa darteed aad u camal falataan aakharada aad u shaqaysataan xasan basri oo kale aayaddaa markuu fasiraya wuxuu leeyahay hiya wallahi yani aayaddaasi waxa iskale buu leeyahay liman tafakkara fiiha qofka adduunkii ku fakero wuxuu leeyahay يعني هي والله بوين وحي أسقناك لمن تفكر فيها قفك كفكر آيداتي لا يعلم وحقاني أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء الدون قفك كفكر الدنيا وحقانية يعني دار لغو امتحان قفك أوصل الجوغين إنه كتغي إنيتا ولا يعلم وحقانية أن الآخرة دار جزاء أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء markuu ku fakero wuxuu ogaanayaa daarta aakharana inay tahay tii laisku abaalmarinayey oo weliba baaihan weliba dhammaanaynin ayuu ogaanaya weya marka yani lacalakum tatafakaruuna fi dunya walaakhira macnahaasay leedahay weya ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ويسألونك waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamedow can ilyataama agoonta ayay xaalkeeda ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa hadday agoonta kaa weydiiyeen islaaxun hagaajin iyo dhexgal lahum agoontii la dhex galaa oo xaalkooda la hagaajiyaa ayaa khayrun wanaag badan khayr badan yacni islaaxa inaad arrinkooda hagaajisaan ayaa khayr badan wain tukhaaliuuhum haddaad dhex gashaanoo maalkiinii maalkoodii aada isku dhex dartaan fa ikhwaanukum walaalihiin wey oo xagga diinka idinkugu walaal ah weeyaan fa ikhwaanukum yani fa xasanun wey arrin wanaagsan wey maxaa yeelay yani liannahum ikhwaanukum wey waa walaalihiin weeyaan wallaahu alle yaclamu wuxuu og yahay almufsida midka fasaadka samaynaya wax ifsaadinayo oo maaragtay niyo xun ku gelayo agoonta xoolaheeda allah wuu og yahay min almuslixi midka wax hagaajinayo ayuu ka ogaansho badan yahay rabbi waa og yahay niyadoodii weeyaan aayaddan marka mufasiriintu waxay leeyihiin sida ibnu jariir atabari ou leeyahay sabab nuzuulkeeda kadalika abu daawud iyo nasaa-i iyo xaakim ba ay warinayaan sanadkiisuna uu sanad xasana yahay cabdullahi bni cabbaasna ay ka warinayaan wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas markay soo degtay aayadda walaa taqrabuu maala lyatiimi ila bilatii hiya axsan aayaddaas markay soo degtay maalka agoonka ha u dhowaanina yani maaragtay ilaa xaaladii wanaagsanayd mooye si kale ha ugu dhowaanina markay soo degtay aayaddan kale markay soo degtay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim wasayaslawna saxiira inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira aayaddaas markay soo degtay aad bay marka saxaabadii arrintaas yani ay khatar badan uga arkeen maxaa yeelay dulmi qofkii xoolaha adoonka ku cunaayo naar buu calooshiisa ka buuxinaya arrintaa markay soo degtay way baxeen asxaabtii qaar ka mid a kii agoon hayay oo dhan xoolihii agoonkan xoolihiisa wuu ka saaray sidaa darteed cabitaankiisii gooni buu ka dhigay cunitaankiisi wuxuu cunayay raashinkiisi gooni buu ugu kariyaa cunadii baa loo karini waa sida cabdullahi bn cabbaas uu leeyahay weeye يعني مركي أيضا سوى تكتب إليها انطلق من كان عنده يتيم فعدل طعامكم من طعامي وشرابكم من شرابي الذي يسيبه كسبه دكسي مارك درجي سجوني بو كرنيا عبيتان كيس جوني بو ويال وح أقول حد السنة يمرها أقول كيس راس ويال هدي عندي سو حي كسر حرام أو أقول كوعوني واي عندي لو كري كبر توعوني واي ما تعبني hadhow hadduu xoogaa ka cunana oo wax ka cuni karana wuu siini hadduu cuni waayo fasaadana waa la daadinaya cunadii sidaas oo kale la daadin wax isticmaalaya male ayadaas markay xaraj badan ay shiddo kala kulmeen ayay arrintaa nebiga u sheegay saasaan samaynay bay dhahay rasuulka ilaahay markaas ayaddaa soo degtay wayasaluunaka can ilyataama agoontii bay wax kaa waraysanayaan ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa islaaxun hagaajin أو حال الإصلاح وحال إلى هذا ومخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم مالك على وجه الإصلاح لو هجاجيه لو دحقله أي لو جداوية هجاجين وعمل كود الله هجاج يعني حوله كود الله هجاجيه الإصلاحية أي إصلاح لهم أبانتي هجاجين تيري بخير خير الخير بدن وضدك مؤمنين تؤ خير بدن وإن تخالطوهم حتى يعني دحقشان oo mukhaalaa aad samaysaan oo isdhex gashaan yani khaladtum طacaamakum biطacaamihim wa sharaabakum bisharaabihim baa loo jeedaa cunadoodii cunadoodi aad isku dhex darsataan oo aad raashinkii cabitaankiina cabitaanka ku dartaan maalkii maalka aad ugu shaqaysaan ood xoolihiina ku dhex dartaan ood xisaabtoodana ay gooni u toosan ku dhex milmaynin aad u ogtihiin fa ikhwaanukum yani falaa ba'sa calaykum wax dhibo dushiina saarani ma laha waa arrin wanaagsan weeyaan maxaa yeelay faikhwaanikum liannahum ikhwaanakum weeyaan waa walaalihiin wey liannahum yani waxa weye waa ikhwaanukum walaalihiin weeyaan waa walaalihiin fi ddiin marka allah wuu idinka abaalmarinaya wey wanaag buu idiin samaynaya markaa sidaa yeeshaan walidaalika caaisha radi allahu canha waxay dhihi jirtay hadalladeeda ka mid ahaa adoonka markay xoolihiisa dadka banaanka u tuuraan waxay dhihi jirtay inii la akrahu an yakuna maala lyatiimi cindii waxay dhihi jirtay cura cindii cura yani sidaasoo kale bay dhihi jirtay waxaan nacayaa adoonka maalkiisa agtayda inuu noqdo maaragtay wax la qurunsado oo kaleeto yani curada waxaa loo jeedaa ay qadirun wacadalat innaasa la yidhaha dadka saxaradooda oo kale inaad ka dhigtaan agoonka cunadiisa yani waxa uu leeyahay maalkiisa ayaan aad u karahsanayaa bay tiri xataa akhlita طacaamahu biطacaami wa sharaabahu bisharaabi ilaa aniga waxaan jeclahay ma xoolahayga xoolihiisa raashinkiisa iyo cabitaankiisa inaan isku dhex darabaan jeclahay tiri saasaan waxaan nacayaabay tiri inaan qurun ka dhigo halka iska geeyo sida saxaabada iskaga fogeeyo kale inaan agoonka maalkiisa u fogeeyo ayaan karaaxsanayaay oo nacayaabay oran jirta marka waxaa la rabaa xoolaha maalka agoon haddaad adiga mas-uul ka tahay cunadaada ku dhex darso cunadiisii oo u kariyo isku tarso isku digsi isla cuna wax dhiba male wixii soo haro taasoo kale cabitaanka waxba dhib male xoolihiisa waad ugu shaqaynaysaa zakadii baad ka bixin isagaad ka biilaysaa haddaad faqiir tahay waxbaad ka cunaysa ujraad ka qaadanaysa kiradii loogu shaqayn lahaayo kale baad ka qaadani haddii aad hani tahay laakiin iska daa farihiisa ka qaad weeyaan ujeeda wabtalu lyataama xataa idaa balagu nikaxa fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum aayadii maxay walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakun bilmacruuf saasuu rabbi leeyahy subxana wa tacala qofka faqiira macruufkuu ku cunayaa kirow ka qaadanaya kii qalina wou ka fogaanaya marka ha loogu shaqeeyo sidaasaa loo jeedaa weya wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum haddaad dhex gashaana waa walaalihiin wey wallaahu alle yaclamu wuu og yahay almufsida midka wax fasaadinayo wuu og yahayo agoonka maalkiisa fasaadinayo oo cunayo inuu baaba'sado doonaya wuu garanay ilaahay subxaana wa tacaala min almuslixi midka niyada wanaagsan la imaanayo agoonka maalkiisa hagaajinayo wuu ka og yahay allah subxaana wa tacaala marka hadalkaasi tahdiida ku jira wey waa tahdiid wey allah maadaama muslixa uu og yahay kan muslixa wuu tawaabin la wanaag baa niyadiisu tahay agoonkan u shaqeeya u kaalmay baa tahay kan mufsidka ahoo xad oo khiyaan oo dhac xoolihii cun ay ku jirtana rabbi waa og yahay oo waa ciqaabaya weeyaan taasaa loo jeedaa wey walow shaa allahu allah haddii uu dooni lahaa lacnatakum yani walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa xanatakum wey dhibkiina hadduu dooni lahaa lacnatakum yani maaragtay laxamalakum cala alcanati dhib ayuu idinku xambaari lahaa iyo mashaqo shida ayuu idinku xambaari lahaa lanna alcanatu waxaa la yidhahda xagga luqada almashaqatu baa la yidhahda dhibka weeyaan yani hadduu rabbi dooni lahaa inuu idin dhibo lacnatakum ay laxamalakum cala alcanati waalmashaqati ayuu idinku xambaari lahaa yani wadayaqa calaykum wuuna idinku ciriirin lahaa laakiin diintuu ilaah idiin waasiciyeyo adoonka saa ula mucaamalooda xoolihiina xoolihii ku dhexdara raashinkiisada waa laydin fududeeyey allah baa idiin waasiciyey weeyaan mukhaalafadaasa bilatii hiya axsan ayaa lagu ogolaaday inaadan xoolaha agoonka cunin laakiin xaaladii wanaagsan inaad ku cunta baa lagu ogolaaday weeyaan ina allaha alle casiizun allihii awood leh weeyaan waa alle cizi leh oo haalibun calaa maa araad wuxuu doonaba ka qaalib aho ka adka ka maaragtay cizi ku leh weeyaan xakiimun xikmo leh weeyo wax alla wuxuu samaynayo ilaahay xikma u leeyahay waxay xikmadiisa ay keento ayuu rabbi ku dhaqaaqa uu samaynaya weeyaan wuxuu asaga xikmadiisa keento buu sameeya walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaa amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum ayadan allah wuxuu nikaaxu ka hadlaya nikaaxa markuu ibtidaa'i yaho bilow yahay ayaa laga warramaya waxaa la leeyahay allah leeyahay walaa tankixuu yani ha guursanina haddaad raggii muminiinta tihiin ragga muminiinta haddaad tihiin ha guursanina almushrikaati haweenka mushrikaadka wataniyaadka ah oo maaragtay allah addoommadiisa la caabudo shirkiga sameeya ha guursanina xataa yu'minna inta ay ilaahay ka rumeeyaan gabadha mushrikada ah oo gaalada ah ilaa ay ka islaamto oo diinta ay ka qaabto shirkiga ay ka tagta ha guursanina haddaa muminiintii tihiin wala amatun addoon qof raqiiqnimo ku jiro la addoonsanayo wey haween addoon ah wey wala amatun haween addoon ah haweentaasoo mu'minatun alla rumaysan oo mu'minad ah ayaa khayrun khayr badan min mushrikatin haween gaalo ah oo shirki ku jirta ayay ka khayr badan tahay guurkeedu walow acjabatkum midda mushrikada ihi haba idin cajabgeliso xagga maalkeeda xagga quruxdeeda xagga nasabka ay ka dhalatay haba idin cajabgeliso hadday doontee addoontaas raqiiqnimada ku jirtay addoonsiga ee mu'minada ah ayaa ka khayr badan in la guursado weeyaan walaa tunkixuu owliyadii dadkii madaxda ahaa ee wilaayada lahaabaa lala hadlaya walaa tunkixuu raggii wilaayada lahaayo ha u guurinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ahe shirkiga sameeya ragga mushrikiinta ah ha u guurininoo gabdhihiina muslimaadka ha u guurinina yaan loo guurinin wey xataa yu'minuu ilaa ay gaalada nima raggan gaalada ee shirkiga ay ka maaragtay ka rumeeyaan allah subxaana wa tacaala ilaa ay alla ka soo rumeeyaan walacabdun adoon oo addoonnimo ku jiro addoonka oo mu'minun ilaahay rumaysan oo mu'min ah ayaa khayrun wanaag badan oo khayr badan min mushrikin mid mushriga nin mushrik ah asagaa ka khayr badan guurkiisa la guursado addoonkan addoonnimada ku jira mu'minka baa mushrika ka khayr badan walow acjabakum gaalkaa mushrigaa haba idin cajabgeliyo yacni maaragtay xoolihiisa iyo waxa uu leeyahay iyo madaxtinimadiisa iyo haba idinku cajabgeliye mushrigaas waxaa ka khayr badan addoonkaa raqiiqnimada ku jiro addoonsiga ku jiro inaad u guurisaan baa kaga khayr badan weeyaan marka aayaddan ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay raximah llah markuu fasirayo hada taxriimu min allahi caza wajala cala lmu'miniina an yatasawaju lmushrikaati min cadadati lawthaan waxa weeye waa shay uu alla xarimayo mu'miniinta uu ka xarimayo inay guursadaan haween mushrikaada inay guursadaan oo wataniyaad ah oo asnaamta caabudo ilaahay cid kasoo hartay caabudo kuwaas ama jinni ha caabudo ama malag ha caabudo wax alla wixii ilaahay kasoo haro qofka caabudo o dhan baa loo jeeda in la guursadaahi ma aha aayaddaa marka oo allah uu leeyahy walaa tankixu lmushrikaati xataa yuminna xataa yu'minna haweenka mushrikaadka ilaa ay ka rumeeyaan inaan la guursanin buu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala shirkiga marka haddii la caam yeelo caam laga dhigo oo la yidhaha xataa ahlu kitaabka shirkigay soo gelaya ila caam waa sooma jeed mushrikiin ilahay ku tilmaama ahlu kitaabka alyahuud wanasaara qur-aanka inay mushrikiin yihiin ilahay ku sheegaa kufaar inay yihiin ku sheegaa yani ma ujeedaa marka cumuumkaas markaad qaadato shirkigii way soo gelayaan oo maalan aayaddan maalan ku jirto maxaa la yidhahdaa fi fi suurati tawba soo ma ahayn aayadda ku jirto allah leeyahay yani waqaalat alyahuudu cusayr ibn llah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون سو مجد هذا كتاب اليهود والنصارى إنهم مشركين هنا رب سبحانه وتعالى lafdigaas mushriknimadii way soo gelayaan ayagoo mushriga marka cumuumkaas istinaa jira marka oo allah ka soo reebay subxaana wa tacaala waa laga soo reebay haweenka ahlu kitaabka ee muxsanaadka ah waa laga soo reebay muslimiinta waa loo ogol yahay inay guursadaan maxaa yeelay allah cumuumkaas aayad buu kaga soo reebay wuxuu leeyahy wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum سوما جدي إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين سورة المائدة آية وقصوى خسيسي وين مركا أهل كتابك ناقوه هذا رقا مسلمين تا وإيقورسن كران لكن الله وحويري إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين وإن محسنات تهي أي زانية تهي قف زانية ده أو بابلك أهو دول بس كاستعمالها إني سماعين ناقضة وصل إني تهي بالغلط marka yani sifax samaynaysa inaysan ahayn inkastoo culammada yani maaragtay leeyihiin ayada oo gabadhaha muslimaadka la heli karo gaalada qofka inuu aadaahay ma aha naa gaalo ah wa kitaabiyadba ha noqoto maxaa yeelay adiga laftaada fiiri ilmaha badanaaba xaggee kusoo barbaaran hooyada soo barbaariso haddaa gabar kitaabiyad aad tiraahdo alla tan guurso kitaabiyadeeda ayadoo soo islaamin aada guursato ilmahaadaas halis waxay u yihiin bari kiniisadaas inay galaan oo kufaaro ay noqdaan wa ficlan hooyadaana iskale inta badan ilmaha la tagto weeyaan marka laakiin cumuumkaas wuu jiraa haddii shuruudaa la helo ilaahay waa baneeyey aayaddaas baana tilmaamaysa wax nasakhina ma laha aayaddaas sideeda u taagan tahay walaa tankixu mushrikaati haweenka mushrikaadka ha guursanina xataa yu'minna inta ay ka rumeeyaan allah sidaasuu leeyahay yacni ilaa ay ka rumeeyaan marka waxaa laga soo reebay buu leeyahay sida aayaddaasi riwaayada cabdullahi ibn cabbaas cali ibn abi talxa uu ka warinaayo wuxuu leeyahay istatna allahu min dalika nisaa ahli lkitaab nisaa ahli lkitaabi ayuu rabbi ka soo reebay oo wuxuu yidhi yani aayaddaasuu akhriyay walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba macnahaas marka uu ku fasirayo cabdullahi ibn cabbaas ibnu katiir wuxuu leeyahay wahaakada qaala mujaahidun ragga la qabaahi عكرمة هي مجاهد هي سعيد بن الجبير بن مكحول هي حسن البصري ضحاك هي زيد بن أسلم ربيع بن أنس أي ماذا سودان بالله وذا قرتبه ليه فكرة تفسير كاس عبد الله بن عباس وكوفة سريوية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم جبر مارتي مؤمنات أه أو أدونس كجرتا لأن أدونس مركو قفو كجرو حوغا يعني رقو كجرا خصاصة الرقة اللي هذا xoogaa maaragtay addoonsinimadaasi liidnimaa ku dhex jirta bay leeyihin laakiin addoonsigii waxaa kabayo oo dhammaystirayo yani waxaa dhammaystirayo iimaankan ay qabtaa jabri ku samaynayo marka kaafir aan addoon ahayn kaafirad aan addoon ahayn yani kaafirad aan addoon ahayn waxaa ka khayr badan oo guurkeedu ka wanaagsan yahay muslimad oo addoon ah baa ka khayr badan weya saasaa loo jeeda maxaa yeelay يعني كفرجا وجبر ونسقان وي وحكبانا مجرو حريته ما كبتو قال لماذا حريته حرنماذا أويا ما كبي كرتوية سلاسة لوجينا مس مس ما ما عرف ما كبي كرتوية ولو أعجبتكم هبا إذن عجب جلسوا تبدا هبا إذن عجب جلسوا ربي لي مركا ولو أعجبتكم حلوجينا حوان تان أما قروحك وعجب جلسوا أما مالك وعجب جلسوا أما خير أي كذا في حلقته مرضى حتى مشركتها كتك هجورسن يعني ما عرفت المشرك شرك بعد كل جرته فرع كتقت maxaa yeelay haweenka si asbaabaha lagu guursadaa nabigeena dhowr shay buu noo sheegay xadiis saxiixeynka ku jiro abu hureyra oo warinaayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam tunkaxu lmar'atu liarbaci afar arrimood baa haweenka loo guursadaa limaaliha xoolay leedahay darteed waa loo guursadaa gabadhan ninkan marku waa faqiir gabadhan xoolo leh buu arkay sidaasuu ku guursanaya xoolahaas bar inuu faqriga ka baxo waxaa loo guursadaa walixasaliha yani maaragtay qoys weyn bay ka dhalatay iyo dad maaragtay nasab leh bay ka dhalatayna dadku waa u guursadaa waxaa loo guursadaa walijamaaliha qurux ay leedahayna waa loo guursadaa weeyaan midda afraada loo guursadaa waa lidiiniha diinteedaa loo guursadaa markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diini taribat yadaaka midda ahlu diinka ku maaragtay ku liibaan ayada guurso ka tag ha u guursanin yani maaragtay xoolo xoolay leedahay way qurxan tahay reer hebel bay ka dhalatay ha u guursanin waxa u guursataa diin ahaan maxaa yeelay nasli baad ka rabtaa ubad khayr qabo ilaahay ou maaragtay yani kaaga yani kaaga dhigo qurata acyun kaaga dhiga baad rabtaa kuusoo duceeya marka adduunka ka tagto sidaas oo kale baa la rabaa wakadalika gabadhu inay sidoo kale ninka ku raadsato diin ay ku doorato ayaa la doonaya weya riwaayada xadiis imaamu muslim oo warinayo cabdullahi ibni cumarna uu ka warinayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam addunyaa mataacun adduunku waa raaxo wey wa khayru mataaci dunya adduunka raaxadiisa midka ugu khayrka badan ugu wanaagsan almar'atu saalixa haweenta wanaagsan weeyaan haweenta wanaagsan ayaa ugu khayr badan wey marka yani haweenta wanaagsan oo saalixada ahlu khayrka way waa dad waa waa khayru mataaci dunya wey qof cibaadadii kaaga horeyso yani maaragtay daacadii dhowrsanaan kaaga horeyso wanaag iska leh wax wanaagsan maaragtay la heli kara maaha walidalika yani xadiid cabdi bn cabdi cabdi bni xumayd fii musnadihi uu ku warinaayo can ibni cumara radi allahu canhuma wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani xadiidkaas sheekh maxamed sheekh axmed axmed shaakir wuu tasxiixinaya kitaabkiisa cumdat cumdat maxaa cumdat tabaasir waa ku tasxiixinaya weeyaan mukhtasarkii ibnu kaiirka ayuu ku tasxiixinaya wuxuu leeyahay laa tunka laa tankixu nisaaa lixusnihina haweenka qurux wanaagooda ha u guursanina way wanaagsanta waa quruxsan tahay darteed ha u guursanina buu yidhi facasaa xusnuhunna an yurdiyahunna quruxdaas inay halaagta baa la arkaa yani haweenta markay qurxan tahay waa iscajabinaysaa ninka kama maaragtay yani waxay u arkaysaa nin maaragtay ka liito inay gurigiiba guri dhaqan ma noqonayo waa iscajabini inuu halaaga baa la arkaa gabadha inta iscajabiso quruxdeeda intay isla yaabto inuu guriga dhambaad sababteed u halaagsamaa suuragal ah wuxuu kaloo yidhi walaa tankaxuhunna calaa amwaalihina xoolay leeyihiin darteed haweenka ha u guursanina facasaa amwaaluhunna an yudqiyahunna xoolahooda inay qooqiyaan baa la arkaa qooq ay ku ridaan oo gabadhu kibirto oo qooqdo ayaa la arkaa buu yidhi markaasuu yidhi wankixuuhunna cala diini diin ku guursada gabadhaasi falamatun falaamatun sawdaau kharmaau daatu diinin afdal yani gabar addoon ah oo madow yani ma arkaysa kharmaa ah yani sankeedu oo go-an yahay ama dhagaha jeexan kharmaa waxaa la ama dhaga jeexan oo dhagaheeda go-an yihiin ama sankeeda oo daloolo taas inaad guursataan baa afdalu buu leeyahay marka yani waxay ka fadli badan tahay qofkaas inaad guursataan oo xooleyda oo qooqinayo wey marka diinka waa shay aad iyo aad u muhiima weeyaan diin in la raadiyo qof walbaba oo fadilo ayaa la doonaya weeyaan walaa tunkixu mushrik mushrikiina awliyadii dadkii awliyadii baa lala hadlay walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ha u guurinina xataa yu'minuu intay ka rumeeyaan kaafirka marka mushrik marka la yidhahdo bikulli kaafir waa kulminaya xataa ahlu kitaabka ninka ahlu kitaabka ah ama yahuud ha noqdo ama nasraani ha noqde ama mushrik watani ha noqde gabar muslimada marna looma ogolo marna looma ogolo marba hadduu kaafir yahay xaaraamay ka tahay weyan in loo guuriyaa waa mamnuuc wey nikaax dambe inuu dhex maro muslim iyo gabar yani gabar muslimad ah iyo mid watani wataniya ama ahlu kitaabi ah ma jirayso wey ilaa uu kasoo islaamo ha u guurinina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala walacabdun addoon mu'minun oo mu'mina ayaa khayrun khayr badan min mushrikin mid mushriga nin gaal ahoo shirki ku jira ama kitaabi ha noqda ama yuusan noqonin wuu ka khayr badan yahay walow acjabakum haba idin cajabgeliyo oo gaalkaasi ra-iis waaye iyo maaragtay xoolow leeyahay iyo haba idinku cajabgeliyo hadduu doone muminkaas addoonkaas oo muminkaaba ka khayr badan ayo isagaa in loo guuriyo u baahan marka gaalka marna looma ogola gabar muslimad ah inuu guursado annaga hadda soomaalida waad arkeen yani ninaa wuxuu ku leeyahy wallahi gabadhaydi maraykanka jirtaayo nin maraykana qabo nin maraykana gaal waa gaal aa qabo ku leeyahay talyaani baa qabo u leeyahay maaragtay oo gabadhaydii qabo wa xaaraam waa ma qabo xataa ma ogtahay dadkeenna waxaa naga fiican soomaalidii hore dadkeenna odayaashaeedii horeeto ma dhahaan naagtu markay hallawdo gaal ay raacdo ma yidhaahdaan gaalaa qabo qabidda waa wax nikaax saxiixa waa soo maha gaalaa qaba ma dhahaane gaalay ufuushaa bay yidhahdaan gaal bay ufuushaa waa run usluubkaasaana fiican waa ufuushaa yani waa ka macsiyaystaa wey marka taasaa usluubkaasaana ka wanaagsan weeyaan marka gaal ma qabi kara gabar muslimad ah wey uma annaga gaalka waxaan uhaysanaa keliya gaalada cadcadan uhaysanaa soo maha nin soomaali ahoo mulxid oo kale ilahay itaabsii oo shuuci ah ilaha sheegiisa itaabsii leh baa wadaad waxaa laga yaabaa maaragtay gar weyn oo khamiis weyn gabadhiisa inuu ku daro oo yidhaahdo maaragtay hebel waay ama isku xig baan nahay oo gabadha u siiyo gabarh muslimada waaba mushrik ka kaafir mulxido wey ilahay ma rumaysna waa ogtihin soomaali meeqa shuuciyaa soo marta ilahay inkirsan meeqaa hadda kristaan oho meelahan joogto gabadha muslimaada inay qabaan ay suuragal tahay waa mamnuuc wa waa soomaali wey jirkiisaa madow miyaan ugu daraynaa gabdhahan u siinayna maya xaraam wey in lagu daro mushrik iyo kaafir mar hadduu yahay marna gabar muslimada xalaal uma noqonayo wey walaa tunkixuu waa ujeeda waa nahyigaasu ilahayna amraya almushrikiina gaalada ha u guurinina gabdhaha yani maarata gabdhihiina ha u guurinina xataa yu'minu ilaa ay ka rumeeyaan walcabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika dadkaas oo mushrikiinta iyo mushrikaadka ah yani haweenka mushrikaadka iyo mushrikiinta ragga ihi yadcuuna way u yeeraan yani dadkii waxay ugu yeeraan iyo dadkii la xiriirsadaa ila naari naar bay ugu yeeraan naar bay ugu yeeraya maxaa yeelay ninka marka qofka uu la saaxiibo arajulu maxaa la yidhahdaa calaa diini khaliilihi sooma xadiiskii sooma ahayn arajulu calaa diini khaliili qofka adi saaxiib ka dhigaysa diintiisaad yeelan soomaalida way tiraahdaa dariskaa diintiisa kuu yeelaabay dhahan naagtu hadday mushrik raacdo kaafir ay raacdo akhiiran xataa muslim ha noqoto waxa waaye maaragtay gaal gaalnimadu ku ridi adiga haddaad naag gaalaa guursato haddaad la daristo waa isjeclaanaysaa ninkii naagtiisa isla noolaa ulfaa dhex marayso isjacayl baa dhex maraayo marka dambe waxaa laga rabaa isku mabda inay noqdaan oo gaalnimadii iyo kufriga isku raacaan marka naar bay marka sabab kugu noqonayaan weeyaan mushrik iyo mushrikadba naar ayay ku gaarsiinayaan diintaada inaad ka tagtood gaalooday ku gaarsiin wallahu allana yadcuukum uu idiin yeeri wuxuu idinkugu wacayaa ila aljannati jannada wax idin gaarsiinayay oo ah dad muslimaada qofka muslimka muslimad inuu guursado oo gabadha muslimada nin muslima ay guursato yani ay naxariis oo idinkugu yeeraya jannada ilaahay walmakfirati dembi dhaaf ayuu rabbi idinkugu yeeri subxaana wa tacaala oo dunuubtiina laydin dhaafo biidnihi ay biamrihi ilahay amarkiisu idinkugu yeeraya wey yani saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay wallahu yadcuuk wallahu yad ulaaiki yani yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati walmakfira yani wuxuu idinkugu yeerayaa calaa alsinati rasulihi ayuu wuxuu idinkugu yeeraa waxa idin gaarsiinaya jannadii iyo dembi dhaaf idin gaarsiinayo ayuu idinkugu yeeraa biidnihi ay biamrihi weeyaan wayubayinu ilaahay wuu caddeeyaa aayaatihi aayadihiisuu caddayni linaasi dadka ayuu u caddeeyaa aayaadkiisa ayuu u caddeeyaayo yani amri amarkiisa iyo nahyigiisa xagga guurka ayuu noogu caddeeyey waxna waa nala ka reebay waxna waa naloo ogolaaday waxna waa nala faro waxna waa naloo diiday allah sidaasu aayaadka ku caddeeya dadka ugu caddeeya muxuu ugu caddayni lacallahum yatadakkaruun likay yatadakkaruun likay yataciduu inay waansamaanoo ay ka joogsadaan gaal inay guursadaan shay nika xaraam inay ku dhacaan inay ka joogsadaan darteed ayuu sidaas allah u yeeri wallah subxana wa tacaala aclam